wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa fmyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa khamiis saddex iyo labaatanka bisha janawari sanadka laba kun iyo shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii subaxnimo idaacadda saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samarkaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dowladda maraykanka oo hakisay barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga caalamka ee gudaha maraykanka haddaba arrintaasi sidee u saamaynaysaa qaxootiga soomaalida waxaa kalood maqli doontaan dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland oo ciidamo xoog leh kala dhex dhigaya beelo ku dagaalamay galbeedka gobolka mudug iyo digniin ay u direen ciddii ku xadgudubta dadaalada nabadda ay wadaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida militariga israa'iil ayaa arbacadii sheegay in ciidankooda ay gaza ku dileen nin ay ku sheegeen inuu khatar ku ahaa ciidamadooda xilli xabad joojinta gaza ee israa'il iyo xamaas ay gashay maalinkii shanaad waa markii ugu horreysay tan iyo markii ay si rasmi ah xabad joojinta u dhaqan gashay axaddii oo ay ciidamada israa'iil sheegeen inay gaza ku toogteen qof falastiini ah ma caddaa in arrintan ay burin doonto xabad joojinta iyo in kale xabad joojinta ayaa dhigaysa in muddo lix toddobaad gudahood ay xamaas sii dayso boqolaal ama ay ku sii dayso boqolaal falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyada israa'iil halka xamaas ay sii daynayso saddex iyo soddon ka mid ah lahaystayaasha israa'iil dhanka kale ciidamada israa'iil aan ku celiya halkaasi xabad joojinta ayaa dhigaysa in muddo lix toddobaad gudahood ay israa'il ku sii dayso boqolaal falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyadeeda halka xamaas ay sii dayn doonto saddex iyo soddon lahaystayaal israa'iil ah dhanka kale ciidamada israa'iil ayaa weli wada ka wada magaalada janiin ee dhulka la haysto ee daanta galbeed howlgal militari oo ay ku beegsanayso dadka falastiiniyiinta ugu yaraan toban qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerarka oo socday labadii maalin ee lasoo dhaafay wakaaladda wararka ee sacuudiga ayaa aroornimadii hore ee khamiista maanta ah shaacisay in dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan uu u sheegay madaxweynaha maraykanka donald trump in boqortooyada ay lix boqol oo bilyan oo dollar ku maalgashan doonto maraykanka afarta sano ee soo socota wadahadal qadka telefoonka ah oo dhex maray labada mas-uul ayuu inaa suleymaan ugu sheegay trump in isbedelada la filayo ee maamulka trump ay abuuri karaan barwaaqo dhaqaale oo aan horey loo arag warbixinta ayaa lagu sheegay in maalgashiga la sii kordhin karo haddii ay soo baxaan fursado dheeraad ah wakaaladda ma aysan faahfaahinin halka ay lacagtaasi ka iman doonto haddii ay ahaan lahayd hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka ah sidii iyo sida loo geyn doono maraykanka trump ayaa xiriir dhow la yeeshay wadamada khaliijka ugu horreeya sacuudi carabiya muddo xileedkiisii koowaad sacuudiga ayaa xilligaasi ilaa laba bilyan oo dollar ku maalgeliyey shirkad uu sameeyey gerard koshner oo ah wiilka sodoga u yahay trump horena u ahaan jiray mid ka mida la taliyaashiisa trump ayaa isniinta markii xilka loo dhaariyey kadib sheegay inuu ka fiirsanayo in safarkiisa ugu horeeya ee dibadda uu ka dhigi doono sacuudiga haddii xukuumadda riyaad ay ogolaato inay lacag dhan shan boqol oo bilyan oo dollar ku iibsato badeecadaha uu soo saaro maraykanka trump ayaana socdaalkiisa ugu horreeya ee dibadda muddoxileedkiisii hore ka dhigay dalka sacuudiga markaas oo uu sacuudiga ku dhawaaqay inuu afar boqol oo bilyan oo dollar ku iibsanayo wax soo saarka maraykanka dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageyntaa halkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilownay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa arbacadii shalay joojisay socdaalka qaxootiga loo ogolaaday inay soo galaan maraykanka laba maalin kadib markii uu madaxweyne trump uu saxiixay wareegto uu ku joojiyey barnaamijka dadka qaxootiga ah ay ku yimaadaan maraykanka toddobylabaatanka bishan janaayo ayuu dhaqan geli doonaa wakhtiga kama dambaysta ah ee la joojinayo barnaamijka dib u dejinta qaxootiga gudaha maraykanka kubnaan qaxooti ah oo ay ku jiraan ilaa iyo kun iyo lix boqol oo qaxooti afghaanistaaniyiin ah oo haystay fiisaha dalkugalka ayuu durbaba saameeyey go-aanka maamulka madaxweyne trump haddaba faahfaahinta ku saabsan arintan iyo weliba sida ay u saameynayso qaxootiga ayaan ka waraystay gariqaan amiin haaruun oo ku sugan gobolka minnesota
toban ilaa iyo toban dikreeto oo madaxweynuhu soo saaray ayay ka mid ahayd marka waa wareegto ka mid wareegtooyinkaas wuuna ku hakiyey soo galitaanka qaxootiga madaxweynuhu wuxuu cuskaday uu sheegay in waddanka maraykanku uusan wakhtigan awood u lahayn ama uusan diyaar u ahayn inuu qaabilo intaas oo qaxooti ah marka la fiiriyo malaayiinta qaxootiga ah iyo soo galootiga ah ee sanadihii u dambeeyey soo gelayay dalka maraykanka gaar ahaan dadkii kasoo gelaya xadka konfureed ee dalka mexico la wadaaga maraykanku marka isagoo kuwaas codsanaya ayaa wuxuu sheegay in aysan dan ugu jirin shacabka maraykanku abatitna aysan u haynin ama aysan rabin inay hadda qaabilaan dad cusub oo qaxootiya saa daraadeedna uu hakiyey maadaama oo la doortay oo mandate loo siiyey in uu tallaabooyinkan oo kala qaado waa gartay marka garyaqaan sidee ayuu go-aankan u saameeyey qaxootiga aqbalaada helay iyo dadka magangelidoonka ah ee dunida maraykanku kumanaan qoys ayuu sanadwalba soo qaadi jiray oo u samayn jiray dibdejin inkastoo sanadihii dambe aan dhaho ilaa lixdii sana u dambaysa gaabis badani ka jiray haddana way jirtay oo dad badan oo kumanaan qoys ayaa lasoo qaadiyey waxaa ugu darnaa dad ka imaanaya afghanistan oo ilaa iyo kun iyo shan boqol oo qof aa la sheegay maaragtay in tigdadii u go-anaayeen oo diyaar ahaayeen oo la hakiyey kumanaan kale oo daafaha caalamka jooga oo dhammaantood ama tictkii haystay ama loo goyn rabay dhammaantood in lagu wargeliyey in dikaratada madaxweynaha ay hor istaagtay sidaa daraaddeedna ay raalli ahaadaan oo aysan soo bixi doonin marka runtii saameyn weyn bay leedahay dad fara badan oo in badan sugayay kawa dhowr sugaya inay maraykanka dibadejin ka helaan kadib markii ay sanado aada u fara badan ku noolaayeen hadiyo qaxooti iyo nolol aan aan runtii aan aan rasmi ahayn marka saameyn weyn ayaa arrintan yeelatay dee dabcanna maaragtay waa waa wax uu madaxweynuhu uusan kusoo booda u samaynin xataa waktigii ololaha doorashada ku dhawaaqi jiray oo u sheegi jiray dadkii doortayna runtii aad moodin inay ku doorteen
waa gartay marka qaxootiga soomaalida xeryaha qaxootiga ee caalamka ku jira maxay go-aanka madaxweyne donald trump ee joojinta qaadashada qaxootiga maraykanka uga dhigan tahay
runtii waxay uga dhigan tahay rajadii ay ka qabeen dibdejinta maraykanka inay helaan oo dib u dhacday ugu yaraan haddii aysan dee baabi'inba marka kolley waxaa laga yaabaa in maaragtay maalmaha soo socda ay dacwooyin lagu furo oo hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa in badan baa isku dayay inay dacwooyin ka furaan laakiin ugu yaraan hadda siday wax yihiin waa hakad ku yimid rajadoodii inay dibadejin rasmi ah ka helaan dalka maraykanka oo ay muddo ka dhor sugayeen wareegto kale oo uu shalay siixay ayuu trump ku amray in xadka maraykanka uu la wadaago mexico la geeyo ilaa iyo kun iyo shan boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka militariga si ay muhaajiriinta uga ilaaliyaan xadka marka xadka gebi ahaanba waa laga xiray muhaajiriinta sidaas miya
madaxweynuhu markii uu runtii uu dhameeyey khudbadii lagu dhaarinayey daqiiqadihiiba dadkii xataa mexico joogay oo sugaya ballamaha waxaa usoo dhacay fariimo ah in arrintii la baajiyey oo fariimo oo maaragtay ballamahoodii la kansalay isla markiina xadka inuu xiray ayuu ku dhawaaqay madaxweynuhu waxaa laga dareemaya dadka xadka dariska la ihinay soo weerinayaan in xadka uu hoos u dhac badan ku yimid dadka soo gudbayey xadkuna si maaragtay rasmiga hadda uu u xiran yahay madaxweynuhuna uu dee ciidamada militariga ku xoojinayo inay kaabaan ciidamadii ammaanka xuduudaha ee marka horeba ka howlgelaya arrimaha xuduudaha oo runtii cudamaada fara badan oo cudud lahoo xoog lahoo maarata qalabkoodii iyo meelahoodii kala duwanaa joogay ah marka xadku sidiis hadda waa xiran yahay madaxweynuhu waa tallaabooyinka u horreeya u qaaday ka mid tahay marka ilaa hadda waxaa la arkay qulqulka ciidamada kusi socda iyo maaragtay dhaqdhaqaaqa ciidamada ee laga dareemayo xadka joojinta dadka iyo dadkii oo runtii iska niya jabay oo hakaday oo qulqulkiiba aad u yaraaday aad buu hoos ugu dhacay inkastoo hoosu dhacani uu soo bilowday intii natiijadii doorashada madaxweynaha lagu dhawaaqay kadibba
ugu dambeyntii madaxweyne trump isla markii la dhaariyey waxyaabihii uu ku dhawaaqay waxaa ka mid ahaa inuu joojin doono xuquuqda dhalashada maraykanka ee caruurta ajnebiga ah ee ku dhasha maraykanka arrintaas dood ayaa ka taagan bal fasir naga sii doodaasi
waxaa jira wax loo yaqaano birth right ama marka dastuurka maraykanka wuxuu qorayaa in laba siyaabood lagu noqon karo muwaadin qofku in la qarameeyo oo maaragtay naturalized citizen uu noqdo oo intuu waddanka yimaado oo sharci la siiyo oo deganaansho rasmiga uu helo kadib uu muddo sugo kadibna lagu siiyo sidaa shahaado muwaadinimo iyo in qofku waddankan ku dhasho qofka marka waddankan ku dhashaayay ciddii doontaa ha dhasho wixii aan ka ahayn saddex qolo haddii waddan haddii waddankan maraykanka la qabsado oo kale ciidankaa qabsaday ilmahoodu ma noqon karaan ayuu dastuurku leeyahay macnaha diblomaasiyiinta waddankan joogta oo xasanada leh ama immunitiga leh iyagana maaragtay ilmahooda ma noqon karaan si muwaadiniin iyo qaybo ka tirsan native americanka ama dalkii dalkan dadkii loogu yimid oo loo aqoonsiiya inay dowlad gooni ay yihiin muwaadiniintooda iyagana ma noqonayaan maraykanka muwaadiniin maraykan ma noqdaan wixii intaa ka soo hara ama safara ku yimaado qofku ama maaragtay isagoo transit ha maro ama ha u yimaa sharci darraha kusoo galo ilmihii inta ku dhasho waxaa loo aqoonsan jiray maraykan laakiin madaxweynuhu wuxuu rabaa in wuxuu soo saaray dikrete uu leeyahay dadka aan sharciga kulahayn dalka maraykanka aan rasmiga ah waxaa jira dad badan ardaynimo ku yimid waxaa jira dad shaqo u yimid waxaa jira dad caafimaad u yimid waxaa jira dad booqasho kale u yimid dhammaan dadkaasoo dhan ilmahay dhalaani ma noqon karaan muwaadiniin oo waan ka reebaya arrintaasna dood weyn oo rudi waxaa ka taagan dastuuri ah dastuurka maraykankana qaabka wax looga bedeli karo waa qaab qoran oo qayaxan oo la yaqaano ma aha wuxuu madaxweynuhu isagu qalin wax kaga bedeli karo marka doodaasi waxay hadda ka bilaabatay orredi maxkamadaha laakiin madaxweynuhu wuu ku dhawaaqay dikreetadaas gobollo badan iyo magaalooyin badan oo dhalashada bixiyaana way ka soo horjeesteen
kaasi wuxuu ahaa gareeqaan amiin haruun oo iigu warramayey qadka telefoonka isagoo jooga gobolka minnesota dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland oo maalmahan ku jira dadaallo ay xal ugu raadinayaan colaad beeleed ay dad badan ku dhinteen oo ka taagan galbeedka gobolka mudug ayaa ku heshiiyey inay ciidamo xoog leh kala dhex dhigaan aagga isku horfadhiyaan maleeshiyada dagaalantay sida uu v o eda u sheegay wasiirka amniga ee galmudug labada maamul ayaa qaatay go-aankan ay ciidamada ku dhex dhigayaan aagga dagaalka kadib markii beelaha ay diideen inay gaaraan heshiis nabadeed dagaalka oo salka ku hayay muran dhuleed ayaana ka dhacay deegaanka miyiga ee u dhexeeya galdogob iyo bandiiradley laakiin saameyntiisa ayaa usoo gudubtay ama gaartay gudaha magaalada gaalkacyo oo si weyn looga dareemay wasiirka amniga ee galmudug maxamed aadan gaboobe oon kula xiriir qadka telefoonka ee gaalkacyo ayaan marka hore weydiiyey faahfaahinta go-aamada ay ku heshiiyeen iyaga iyo puntland
dadaallo fara badan ayaa waxay ka socdeen meeshaan oo ku saabsan xalinta dirirta ka jirtay galbeedka gobolka mudug muddo dheerna way soo qaadatay maalinba heer bay joogtay heer kastana waxa weeye qaab baa loo xalinayay wixiina waa daba dheeraadeen marka shalay markii aan muxuu ahaa waxyaalo badan aan isbabardhignay waxaa noo soo baxday in ay lagama maarmaan tahay in ciidamo la kala dhex dhigo oo hawshaas ay noqoto hawl muxuu ahaa dowladuhu si toos ah ayaga gocanta ula galaan awaltii hore dadkii unbaa la wada hadashiinayey waxaa muxuu ahaa laga shaqaynayey in ayaga dhexdooda ay ka timaado nabaddu ay ka timaado balse kulamadii u dambeeyey markay timid in ay isna buuxin waayaan in aysan ogolayn in ay dhexdooda ay gaaraan heshiis laysugu turayo oo qofba qofka kale u dantiisa iyo waxa uu dhibsanayo inuu ka dhaafo ay soo bixi weyday waxa uu kaba dambayn ay noqotay in dowladuhu ay go-aan qaataan in ciidamo xoog leh in la kala dhex dhigo taas wey midda aan shalay go-aaminay oo ciidamadaas inaan intaan meesha keenno maleeshiyaadka meesha joogan aynu kala rarno markaas kadibna waxay horey ugu heshiiyeen in loo saaro guddi culumo ah iyo odayaal dhaqan isugu jira oo ka madax bannaan labada beelood markaasna aan gaarsiino guddigaas in uu markii nabadda la soo celiyo uu guddigaas si nabada uu ku gaaro go-aamadan intay ay fiiriyaan deegaanka ay dul maraan oo meel kasta ay maraan inay ayaguna xal kama dambaysa oo waa xalkii ugu dambeeyey oo cid kasta oo ka hor timaadana si wada jira looga soo horjeesanayo haddii alla idmo marka si xalkaas loo gaaro in dowladuhu jawiga u suurtageliyaan oo amnigaas gacanta lagu dhigo oo maleeshiyaadka meesha jooga laga dheereeyo taas weeye waxa aan shalay go-aanka ku gaarnay dowlad gobol kasta uu keeno ciidankii asaga loo diray markaasna meesha si wada jira ay ugu dhaqaaqaan goobaha dirirta ka jirtan ay amnigeeda la wareegaan
wasiir muddo dheer ayay dagaaladan soo noqnoqdeen dad badan ayaa ku dhintay galmudug iyo puntlandna dadaallo hore ayay galeen marka hadda kalsooni intee la-eg ayaa lagu qabi karaa in colaadan sidaan lagu joojiyo ama maamulada ay ku guulaystaan oo dib aysan usoo noqonin
waxa weye dadkan horta hore waxa meesha la ysku hayo waxay ka hadlayaan waa dhul waxaa keliya hadda un noo dhiman dhulka in la kala xadeeyo oo la yidhaahdo maadaama si kale ay noqon weyday in lagu heshiiyo in dhulkii loo kala xadeeyo oo la yidhaahdo go-aankaas aad ku kalsoon tihiin dadka aad saarateen yacni garta aa u dhiibateen go-aankay soo saaraan inaad muxuu ahaa ku goodiin ciddii ku xadgudubta markaasay dowladuhu tillaabo ka qaadayaan laakiin hadda ayagaa si wada jir ah waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay cidna dhexdhexaadisa oo ka madax bannaan labada beeloodoo dirirtu ka dhexayso oo soomaali kala ah dadkaasaan ugu yeeraynaa marka go-aankii maadaama ay soo qordhiibteen oo ay go-aankii keeneen ciddii go-aanka ku xadgudubtaa dowladuhu tilaaba ka qaadaya ma aha mid intii go-aan la gaaro laysaga daynayo go-aankaas ciddii ku xadgudubta oo taa ka yar kaga xadgudubta weye dowladuhu waxay ku tacalluqayaan haddii aan laydmo markii hore dee xalba lama gaarinba wax xal ah oo la gaaray ama muxuu ahaa waa la isku keenay dadka waa la wada hadlay mar kasta wada hadalka isagoo socdaa wax soo laabanayeen laakiin hadda waxaan u joogno waxa weye inta wada hadalku socdo ciidamaduna meeshay joogayaan amniga ayaa la wareegaya maalinta u dambaysa heshiiska la soo saaro oo la yidhaha saas ayay sacad iyo leelkase ku heshiiyeen ciddii ku xadgudubta markaasaa dowladuhu waxay ka qaadanayaan
waa gartay marka tan waa tii beelahaas aad sheegtay u dhexaysay wasiir inta badan gobolka mudug colaada ayaa kusoo noqnoqda marka beelaha u dhexeeya marka arrimahan oo kale maxaa inta si saxa loo wajaho oo khibrad looga heli layahay oo waxaa saxda oo beelaha isku hayaan inta la dhex galo loo xallin layahay oo marba meel ay qaylada uga soo yeeraysaa waxaa keenaya resourceka oo macnaha aada u yar scarcitigaasaa dhibka keenaysa oo dirirta soo celcelinaysa taasina waxay u baahan tahay dee qorshe guud oo dalka ah iyo muxuu ahaa in sidii looga taxadari lahaa abaaraha iyo nabad guurka deegaanka taas wey midda muxuu ahaa ugu asalsan marka ma aha mid hadda ku kooban stadeyada iyo muxuu ahaa shaqooyinka hadda jira
waxaan ugu maqaalahaa colaadahaas aad sheegtay inay ka dhacayaan deegaanada miyiga iyo daaqa iyo biyaha ku saabsan mararka qaar inay magaalooyinka usoo gudbaan oo hadda la leeyahay toddobaadkii hore oo kale gaalkacyo si weyn ayaa looga dareemay xiisadan hadda aad xalinaysaan dadka qaarna waxay qabaan markii magaalada gaalkacyo xiisada aad looga dareemay inaad kusoo baraarugteen haddii aad tihiin galmudug iyo puntland sidaasna aad arrinta ku gasheen arrimahaas maxaa ka jira
walaal hadda laguma soo baraarugin oo xilligii horena dowladuhu waxay usoo magacaabeen guddi heer wasiirah ayagana wakti soo gaarsiiyey oo muddo lix bilooda inaysan dagaal dhicinin soo gaarsiiyey edhamaystirkiibaa xoogaa daahay waxaa kaloo muxuu ahaa markan dambana ay hawsha bilaabatayna guddi heer wasiiraha loo soo diray guddiga heer wasiiraha ayagoo ku shaqo jiraa shaqaaqadan in magaalada loo soo xawilo ee laga shaqeeyey ka shaqayntaasna ma aha dadka magaalada fidnada ka sameeyey ma aha dad deegaana ma aha waa maleeshiyaad ka yimid baadiye ka yimid wey oo ayaguna ka shaqaynaya in magaalada ay dhibku dhibku gaaro ka shaqaynaya marka waa barnaamij ujeedo laga leeyahay maahane dirir intii miyi ka bilaabata magaalo usoo wareegta ma jiri jirin tani waa mid farsamo gaara laga leeyahay oo haddana hay-adaha amnigu ay ku daba jiraan cidda sida rasmiga uga dambaysa oo hawshaas muxuu ahaa ku lugta leh sababtoo ah ma aha arrin horay loo aqoon jiray ma aha waa arrin uguba in magaalo dagaal baadiye ka dhaca magaalo loo soo wareejiyo waa wax muxuu ahaa ugub ah oo aanan dhaqankii hore iyo wixii horay loo ogaa aanan raad ku lahayn haddii ilaaha yidhaahdana labada dowlad waxay ka wada shaqaynayaan cidda ku lugta leh ee sida khaaska ah hawshaan ugu lugta leh ma aha marka mid oo muxuu ahaa dirir caadi ama ah
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee galmudug maxamed aadan gaboobe oo qadka telefoonka iigu warramayey weli waxaad nagala socotaan v o a markana jabuuti dekedda jabuuti ayaa leh qeyb lagu dayactiro maraakiibta ganacsiga iyo kuwa milatariga toddobaadkan waxaa lagu soo kordhiyey markab guurguura oo ay saaran yihiin shaqaalo iyo qalabka lagu dayactiro maraakiibta kaas oo maraakiibta ugu tegi kara xeebaha iyo gunta badda cas maraakiibta u baahan dayactirka deg dega ah barnaamijkan ayaa waxaa iska kaashaday dowladaha jabuuti iyo shirkad aan idhahdee dowladda jabuuti iyo shirkad laga leeyahay dalka netherland muhiimadda dayactirka maraakiibta jabuuti ayaa waxaa warbixintan nooga diyaariyey ama noo soo diray waryaheena jabuuti ramadaan muuse markabkan cusub oo ah nooca qaabilsan farsamada dayactirka maraakiibta ayaa ka kooban dharar ku siman laba boqol iyo toddobiyo toban mitir iyo ballaadh dhan afar iyo afartan mitir iyadoo awooddiisa qaabilaadda dayactirka maraakiibtu ay ku qiyaasan tahay konton kun oo tan markabkan wuxuu qayb lafdhabare ka yahay mashruuc dhan oo hadda dhammaystir ku dhow oo la xidhiidha hirgelinta dikad khaas u ah dayactirka maraakiibta oo howlaheedu ay ka socdaan jiidda waqooyi ee marsadii hore taariikhige dikadii qadiimiga magaalada jabuuti sidoo kale markabkan ayuu dayactirkiisu ku salaysan yahay labada dhinac ee kale ah inuugu tago badweynta markabka u baahan dayactirka kadibna uu halkaasi ugu dhammaystiro xallinta wixii cillad farsamee la soo darsay markabka iyo inuu soo jiito markabka si loogu dayactiro kaalinta loogu talagalay inay ku soo xidhaan maraakiibta u baahan dayactirka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa tilmaamay muhiimadda gaarkay uu leeyahay markabkan cusub ee sida khaaska u qaabilsan farsamada lagu dayactiro maraakiibta mashruuc annagu aan u baahnayn meeshii uu toorba jiraba waa inuu hareerihiisaan laga waayin kani oo kale waxa weeyaan dayactirka waxa weeyaan hagaajista waxa weeyaan dibudhiska intaas oo dhan wixii badduna waa cilmi gooni ah waxa weeyaan khibrad gooni ah waxaan isleenahay waan waad dhadhawayseen haddii toole in boorka jabuuti uu noqdo lagama maarmaan kow iyo laba iyo saddexba marka aad baan maalgelin weyn ugu samaynay waxaanan jecelnahay in aan dadka wixii baahi ay hayso ee maraakiib la tacaalaya inay halkani keenaan oo loogu hagaajiyo loogu dayactiro horumarna laga beego oo dhaqaaluhuna wuxuu ku fiicnaanayaa marka waxaaga aad hagaajisan karayso hirgelinta mashruucan waxaa kaloo qayb ka ah in loo soo tababaray howlahan in ka badan laba boqol oo dhallinta reer jabuutiya oo ah shaqaalaha wejiga koowaad ee mashruucan guddoomiyaha maamulka marsooyinka jabuuti iyo aagaga suuqyada xorta dekadaha abuubakar cumar xadi ayaa xusay isbeddelka weyne howlahan dayactirka maraakiibtu ay ku soo kordhin doonaan horumarka marsooyinka iyo dekadaha jabuuti ilaahay baa maad ka dhigay fursad inuu ay aan hirgelin karno marshuucan oo kale oo marshuuca qula oo ka jira dayactirka maraakiibta maxayd badda cas iyo geeska afrika waxaa inoogu dhow mombaaso labaatan kun oo tan wey kanoo kale annaguna waxa weeyaan konton kun baan qaadi karnaa waan daaci tiri karnaa maraakiib konton kun oo tan ah marka waa fursad wanaagsan geerishkii maraakiibta wey ha waa maalgelin baan samaynay oo boqolkiiba boqolna ay leedahay dowladda jibuuti great horn investment holding ayaa le bahalkan waa ma- maxay yidhahdeen, markabkan dayactirka maraakiibta shan iyo labaatan engineers ayaan diranay oo soo tababartay intaa inta ka badan waxaan la shaqaynay liigaan la shaqaynay dadka jaamacadda jibuuti ayaan la shaqaynay dadkii laxaamadda garanayay dadkii mataqaanaa garanayay een, tooliyaga ahaa mekaaniga electrotechnicianka ahaa gebi waa noo diyaar intaanan gelin mashruuc caynkan oo kale ah horta waxaan bilownaa dadkeenaan dhisno
markabkan cusub ee sida gaarka u qaabilsan farsamada dayactirka maraakiibta ayaa door wax ku oola ka qaadan doona howlaha adeegyada farsamee badaha gaar ahaan jiidda badda cas iyo goobta baabalmandeb ee jamhuuriyadda jabuuti ay dhinaca ku hayso oo ah marin xeebeedka ugu adeegsiga badan qaybaha ganacsiga gaadiidka caalamiga ee badaha rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
magaalada jigjiga ee deegaanka soomaalida ayaa maanta laga xusayaa sanad guuradii labiyo soddonaad ee kasoo wareegtay aasaaska maamulka deegaanka wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas ayaa muhiimadda aasaaska ama xuska maalintan ka wareystay bashiir sheekh siciid oo ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta deegaanka
waad mahadsan tahay gaata xuskan waa xuskii sanad guurada deegaanka soomaalida la asaasay uguna asaasay charterkii ee sanadkii ee, ee, markii isbedelku uu dhacay oo mangisto hailemariam xukunka laga taklusay ee ibadan xukunka la wareegtay marka ee, waa xuskii ee, deegaanka soomaalida calankiisina ee, maalintaasay ku lagu ansixiyey waa charterka oo dowladda kumeel gaarka la ansixiyey weeyaan goormaa la aasasay dowladyahanka soomaalida waxaa la aasaasay bishii janaari kun sagaal boqol sagaashan iyo saddex kadib markii bishii may ama jimbood kun sagaal boqol sagaashan kow e p r f ay ka takhlustay dargigii xuquuqna ila wareegtay kadibna salaana maraagadii la dhashay markii la xaliyey la eh, xasilooni iyo deganaanshin la sameeyey kadib ayaa deegaanada la asaasay deegaanka soomaalida maalintaas la asaasay waxaana lagu asaasay magaalada la yidhaahdo biridhabo soddon iyo laba sano ayaa kasoo wareegatay aasaaskii xukuumadda dowladyahanka soomaalida maxaad isdhihi kartaa soddon iyo labadaa sano deegaanka maanta oo u qabsoomeen adoo soo koobaya kadib maalintii dastuurka la ansixiyey ilaa iyo maantadan gaar ahaana lixdan sane oo ugu dambeysay deegaanka horumar aad u ballaaran ayaa ka qarsoomay marka deegaankan luuqadiisa soomaaliga inay ku hadlaan wax ku qortaan kuna maamulaan dhaqankoodii xor u noqdaan waxaan oo dhan lama haysan jirin waa gulaha ugu waaweyn oo xagga siyaasadda laga soo helay Eh, waa tahay xuskan maalinta berri ah ka dhici doona caasimadda magaalada jigjiga maxay uga dhigan tahay bulshada iyo xukuumadda deegaanka soomaalida waa waa maalin aad u weyn waa maalin taariikhi ah waa maalin soomaalinimadeeni aan si sharci ah loo aqoonsaday waa maalin annaga oo soomaali ah oo kala firirsan oo kala joogno saddex gobol oo dalka etoobiya oo markii hore ka koobnaa afar toban gobol saddexdii gobol nalagu fiririyey oo gobolka hararge qaarkeen joognay qaarkeen gobolka dhafsidaama joognay qaar kalena baali joognay isku nimid hal meel isugu nimid dhaqankeenni hidaheenni luuqadeenni iyo waxeenni oo dhanba meel xornimadeenna aan ku helnay marka waa maalin aad taariikh u ah macno weyn noogu fadhido jiritaankeenni iyo mustaqbalkeenni bijinkeenni iyo mishikeenniba meel aan ka gujan karno iyo fursad aan ku gujan karnaba aan helnay weeyaan marka maalin sanayso maantana si fiican baa magaalada nayso runtii loogu soo dhaweeyey eh, socdaalkii la samaynayey waa maalin taariikhi ah xusid mudanna la weeyaan ilaa hadda ma jiraan marti sharaf aad ku casuunteen ee xuskani maalinta berri ah ka qabsoomi doona magaalada jigjiga xaggayse ka kala yimaadeen haddii jiraan dhammaan meelaha soomaaliya joogto dhan marti way nooga imaanaysaa berito maanta qaar baa soo galay kenyana looga imaan hayaa soomaaliyaana looga imaan hayaa allah mustacaan jabuuti waana looga imaan hayaa dowla deegaanadan deriska la nahay ee ethoobiana waa laga imaan hayaa hararida oo kale ilaa iyo federaalkana federationka rajeynayna inay noo imaan hayaan marti aad u culus baa berita noola joogta insha allah
kaasi wuxuu ahaa bashiir sheekh siciid oo ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta maamulka deegaanka soomaalida etoobiya oo u waramayey maxamed cabdiraxmaan ugaas waraysigaas ayaana u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo